haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya cashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandure
kusoo dhowaada barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahino dhambaalka uga horreeya ma dhinacaaga amse dhinacayga aan ka horreeya caasho dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray aabe sulub siraad cabdi jibirre iyo hooyo tamaad cumar jaamac iyo carruurtooda iyo hooyo miisaan isaaq dhaal iyo hooyo kaafiyo cumar carruurteeda hooyo zahar cumar iyo carruurteeda iyo hooyo cadar cumar iyo carruurteeda iyo hinde cabdulla jaamac iyo farxiyo dalac jaamac dhammaan reer cumar cabdulaahi iyo reer siraad cabdi jigre iyo waxay idhaahdeen asxaabta waxay kala joogaan dhammaantood soomaaliya iyo duniyada dacaladeeda waxayna taaniid gaarsiinayaan naciimo sulub siraad cabdi iyo asxaabdi cumar cabdulaahi oo meherkoodu uu ka qabsoomay wardheer dhambaalka dhinacayga uga horreeyana waxa oo ka yimid oo uga horreysa hooye faadimo yuusuf gacal aabe salaad sabriye hiraabe hooye nuurto sabriye maxamed salaad sabriye maxamed cabdikariin sabriye iyo maxamed cali sabriye anas cali sabriye deeqo salaad sabriye iyo maa'ida salaad sabriye shukri maxamed raage sacdiye salaada maa'ida cali xasan iyo mahad cabdulaahi xasan muno cilmi cali fardowse cilmi cali fardowse yaxye cali cabdiraxmaan cilmi cali bashiir cilmi cali iyo maxamed yaxye cali iyo ugu dambeyntii cali xaydar xaaji iyo cabdulaahi cali sabriye waxay dhammaantood tahaniid farxad leh u dirayaan lamaanaha adduunka iska calmaday baa layidhi maxamed cali yuusuf iyo samiiro salaad sabriye oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho sagaaliyo tobankii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun sideed iyo tobanka waxaana leenahay bay idhahdeen noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin aamiinna waa lagu soo xiray warqadda anigana aamiin ayaan raacina ibraahim oo bal heesta ugu horreysa barnaamijkana noo soo qaba waa heestii ayaankaagu darana
yaasiin axmed digfer iyo heestii ayaankaagu daranaa intaas haddaan kaga gudubno dhambaal aad loo soo qurxiyey ibraahinow waagaad raadi muqdisho joogta dhambaalka sidanoo kale u qoran maxaad dhihi jirteen aad loogu soo farayaraystay aad baa warqadan loo soo qurxiyey waa la soo sharxay waaba tii oo kombyuutaro casri ibraahinow loo helay markii hore gacan iyo qad iyo qalima ku dhammaan jira hadda laakiin waa kombyuutarkaasubaa la tegaysaa iyo waad soo daabacaysaa waa tahay dadka dirayana waxaa ugu horeeya marka hore baa la yidhi naga guddooma salaan sare bahda v o a laanteeda afka soomaaliga gaar ahaan baa layihi daadiyaasha barnaamijku waa tahay dhammaan waan idinka guddoonnay marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah master cabdiraxmaan xuseen cumar iyo qadar siciid cabdulaahi iyo raxma maalin xasan iyo macalin maxamed shamuure iyo brofesor ismaaciil cali iyo master baa la yidhi saciid subayr iyo macalin axmed cabdille iyo axmed cabdi aadan iyo dhammaan shaqaalaha hay-adda baa la yidhi cornet iyo dhammaan ardayda m t c college waxaanu tahaniyad dalasho u diraynaa bay leeyihiin al-ustaad cusmaan cabdiraxmaan oo lagu dhaanayso ismalure iyo afadiisa madam baa la yidhi faa'iza dembil cabdi oay gabarh ugu dhalatay mandera referal hosbital baa layiri ee dalka kenya waxaana loo bixiyey suhayba cusmaan cabdiraxmaan waxaan leenaha bay dhahdeen suhayba soo barbaaroo noqo tii diinteeda dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamiin dhamaalka nacaashu wuxuu noogu yimid ruqyo sheekh maxamed dhuub iyo xasan cabdi shakuur iyo waxay yidhahdeen xuseen cabdi shakuur iyo cabdirashiid cabdi shakuur iyo maryama cabdi shakuur iyo dhammaanba reer cabdi shakuur maxamed kuule macalin iyo cadow mursal iyo cabdi maxamed nuur madadaale loo yaqaana iyo mukhtaar daahir dhurre iyo cabdiraxmaan bulu bakar waxaa dhammaantood ay joogaan soomaaliya iyo dalalka dunida qaarkood waxayna tahniyad dhalasho gaarsiinayaan maaday cabdishakuur iyo cibaado manuur oo wiil uu ugu dhashay bay yidhaahdeen baydhabo janaay gaar ahaan xaafadda wadajir la-aanta shanaad waxay leeyihiin wiilkaasi ha noqdo eebanaha ka dhigay kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan anaguna leenahay anigana aamin ayaan raacinaya intaadan soo qaban heesta xigta ee barnaamijka aan dhegeystayaasha gaarsiiyo dhambaalkan tahniyad meher wacan baa la yidhi waxaa diraya dadka kale ah nimcaan jaamac maxamed iyo falastiin yuusuf jimcaale xayaad cusmaan xuseen iyo aamina waa aamina ifraax cabdi maxamed cawil axmed liibaan maxamed shirwac xuseen maxamed guuleed kamas faarax barre injineer qaasim warsame cabdulaahi axmed aadan muxyadiin beledka faarax sheekh axmed iyo faarax bashiir iyo xamde muuse saalax ibraahim shariif bulow cabdicasiis cabdulaahi daahir dhammaan dadkani oo kala jooga dunida dacaladeeda baa layidhi waxay tahaneed meher oo wacan hawada u marinayaan lamaanaha iscalmaday baa la yidhi waa cabdiraxmaan xaaji daahir iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi nuura cumar cige oo meherkoodu ka dhacay magaalada boram ah ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay meherkaasi ka dhacay boram waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayee ubadka kheyrka qabana lagu kala helo aamiin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray ayo siraad maxamed cali iyo waxay yidhahdeen asli maxamed cali iyo karuur maxamed cali iyo ruqye maxamed cali cabdirasaaq maxamed cali raage maxamuud cali doctor nasra maxamed xaaji cabdirasaaq maxamed xaaji iyo khaliif sheekh indho yare iyo saciid maxamuud xaaji saciid soona faarax saciid xaaji iyo waxay yidhahdeen ardo cabdulaahi xaaji iyo khatre khaliif xaaji iyo najbo khaliif xaaji iyo nimco khaliif xaaji zamzam axmed xirsi iyo ridwaan cabdulle muuse sagal saadiq yuusuf iyo sayima saadiq yuusuf iyo cabdikariin saadiq yuusuf iyo mascab cumar xasan cabde fiqi iyo ramlo cumar xasan cabdi fiqi iyo aabe saadiq yuusuf xirsi iyo hooyo safiyo cusmaan kulmiye iyo qaraabada iyo asxaabta waxa ay kala joogaan colombus ohio kitchener iyo muqdisho waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan siraad saadiq yuusuf xirsi iyo maxamed cabdiweli cabdulaahi oo dhowaantan ku aqalgalay magaalada toronto ee dalka canada waxay leeyihiin isku waara ee banahida kale siiya umad qeyr qaba aamin dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray hooye xaliimo xasan cumar hooye faadumo saney nuur faadumo macalin maxamed nuur maryan macalin maxamed nuur khadiijo macalin maxamed nuur xabiibo macalin maxamed nuur iyo khadar macalin maxamed nuur maxamed nuur sheekh rufaaci cabdiqani sheekh rufaaci cabdifataax sheekh rufaaci nuuraddiin sheekh rufaaci leylo maxamuud maxamed caashe maxamuud maxamed iyo muno cabdi iyo leylo salaad xaaji iyo fardowse cabdirasaaq ibraahim dhammaan dadkani waxay tahniid aroos hawada u marinayaan bashiir macalin maxamed nuur iyo xabiibo cabdulqaadir yuusuf oo xaafadda taleex ee magaalada muqdisho ku aqalgalay dhowaan waxaanay leeyihiin wiil iyo caano gabar iyo caano guulle ha idin kala siiyo baa la yidhi annaguna waxaanu raacinaynaa aamiin bal heesta labaad ee barnaamijka ibraahino haddaad saas u fududdahay waad iga fasaxantahee muxuu yidhi ku dar faadumooy faraskaagu ha ku qaado
waaw yaa ku luuqaynaya heestani cabdulaahi xalow
fodkee dhexdeena inagoon ka faaloon oon weli aan falaaqayn ya ku yidhi ku faalo fagaraha kaashee arrimahan ku faray iyo fodkee dhexdeena inagoon ka faaloon oon weli aan falaaqayn ya ku yidhi ku faalo bakatayo talaadeeni adiga furfurayo nacabkeenu fidiyo sirteeni fashilanto faragumaa jirite bakatayo talaadeeni adiga furfurayo nacabkeenu fidiyo sirteeni fashilanto faragumaa jirite taasaasu fududahay waadiga fasaxantee qadumoy faraskaagu ha ku qaado taasaasu fududahay waadiga fasaxantee qadumoy faraskaagu ha ku qaado qalbi faseexiyo macnoho la furay iyo farxadiigu qabataan nafaqa kuugu sheegtee
wuxuu yidhi haddaad saas u fududdahay waad iga fasaxan tahee faadume faraskaaga ha ku qaado halkaasay ku warlaada ibraahino waa tahay fanaanka cabdulaahi xalwo iyo codkiisa intaas haddaanu ku dhaafno bal dhambaaladii mar kale deganaanta ayaan ka yaraa u leeyahay waxaa dhammaalkanuu laga soo gaaray aabe cali sheekh mursal maxamuud iyo hooyo xabiibo macalin isaaq iyo adeer xaaji cabdirashiid sheekh mursal maxamed cali sheekh mursal madkuli iyo xasan cali sheekh mursal xasan taas iyo waxay yidhahdeen malaaq xaaji maxamed cali aadan iyo xaaji maxamed yuusuf sheekh mursal iyo cabdinaasir aadan sheekh mursal iyo isxaaq xaaji cabdirashiid sheekh mursal isxaaq gamuur iyo sheekh cadan yuusuf sheekh mursal iyo cabdulaahi maxamed axmed maxamuud cabdulaahi harawe iyo jeele maxamed axmed maxamuud hooyo kamiila ibraahim madcaliyow iyo qureysho isaaq waxa ay kala joogaan soomaaliya kenya south africa iyo dalka jarmalka waxaana ay taaniyad u dirayaan muumin cali sheekh mursal maxamuud iyo abshiro isxaaq nuuney oo arooskoodu uu ka qabsoomay tuulada daarasalaam waxaana ay leeyihiin degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayna ku aqalgaleen waxaan leenahay eebbahedin kala siiyo ubad qayr qabaa anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkan gacantayda hadda ku jirana waxa uu naga soo gaaray faadumo muumin maxamed xasan muumin maxamed shucayb ibraahim maxamed maxamed ibraahim maxamed iyo mustafa ibraahim maxamed cabdulqaadir ibraahim maxamed maryan aadan maxamed iyo saynab aadan maxamed iyo ditores khadiija aadan maxamed sumaya aadan maxamed iyo ditoresa xaawo qaasim maxamed waxaan hambalyo u diraynaa bay yidhaahdeen isaaqa muumin maxamed iyo marwo faadumo xasan oo maalintii isniinta ee labaiyo labaatankii bishan oktoobar laba kun sideed iyo toban wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada shibis waxaan leenahay soo barbaaro noqo kii anfaca dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa dhinacii heesaha mar kale haddaan abaarno ibraahino aniguna jaleecada hee halkaad iga jirtaabay indhahaygu jiriyaan
halkaasaa layga helaa xaggaan u soo jeesanaa miya halkaasaan ku maqanayo waa tahay waxaa ku luuqaynaya heesta jawharadda fanaanka maxamed bikey
mabakaya ku joogsiye jamashadu badhaadhiyo waxay tahay janno kale oo ku jecelaadoo jecel aniguna aniguna jaleecada yasadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiibka noqokelan maseexde aniguna aniguna jaleecada yasadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya dhaar jiibkana qofjelani maseexde
waa tahay jawharad iyo codkii fanaanka maxamed biikey ayaan taas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada injineer borow hooyo xaawo xuseen iyo hooyo ruqya dhaayow iyo eedo madiino cali aabe aadan weyne iyo xabiibo aadan iyo safiye aadan iyo raxmo aadan iyo hareedo aadan cabdifataax aadan iyo ubax aadan shukri aadan nadiifo aadan liibaan aadan xasan iyo falastiin khaliif yuusuf iyo yaasiin ibraahim iyo nasro caynab iyo waxay yidhaahdeen ummu cabdiraxmaan iyo isaaq ulow xasan axmed absuge ha ka tegina bay yidhaahdeen abwaan sanyare iyo weriye faysal isaaq cabdulaahi dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan caddow ibraahim maxamed iyo saciido aadan weyne oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalkaasi kenya waxayna leeyihiin ducadu waa xaggiina arooskiina aamiin ayaan idin leenahay bashbashib waaqana kala kulma owlaad kheyr qabtana ee beedi kales dhegeystayaasheenna waxaan u soo qabanaynaa heestaa halkudhiggeedu yahay xamar bila waxaana ku luqaya fanaanka suldaan seera
xulmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xurmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay goortaan ku helay xasilay goortaan ku helay xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay goortaan ku helay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa ogteennana nacab ma helo gubaad tahay xilaajannoy gubaad tahay xilaajannoy adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma gaalo masay ogteennana nacab ma helo gubaad tahay xilaajannoy gubaad tahay xilaajannoy xusulkai xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xelkeennoo aan gutiyo qoyskeennaan xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarnaahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helaye intii xusulkay xabaa xaqiiq ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xikeenno aan gutiyo qoyskeennan xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarnaahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay hooyo aamine cali hooyo xaawo cali iyo caruurteeda caddeey cali iyo sheegada iyo caruurtooda oo kale ah muxsin jaabir iyo aamino iyo sidoo kale abtidiini cumar maxamed iyo xaaskiisii iyo caruurtooda faysal cali nuur aadan cali nuur waxau ku magac dheeryahay sharaa iyo cali maxamed cali wuxuu ku magac dheeryahay musungu iyo ismaaciil xuseen aadan iyo aadan xuseen aadan iyo saciid cabdiraxmaan cabdulaahi iyo ruqyo xaaji cabdulaahi iyo maxamed xaaji cabdulaahi xaajiyow annagoo isku duuban waxaan tahanid aroos u diraynaa bay leeyihiin maxamed cali nuur oo ku magac dheer carab iyo aamine sheekh isxaaq oo arooskoodu ka dhacay magaalada baydhabo taariikhdu markay ahayd sagaaliyo tobankii bisha oktoobar sanadka laba kun sideed iyo toban waxaan leenahay bay idhaahdeen guurkiina sharafta leh gallad iyo nimciyo khayr samir iyo dulqaad guud guulle haydin siiyo ee gaara ee gabaray wiilba hela aamiin ayaan aniguna raacinaya aroos kale oo ka dhacays magaalada toronto ayaan soo qabanaya dadka dirayana waxaa ugu horeysa ayeeyo siraad maxamed cali asli maxamed cali karuur maxamed cali ruqyo maxamed cali cabdirasaaq maxamed cali raage maxamed cali ditoresa nasra maxamed xaaji cabdirasaaq maxamed xaaji khaliifa sheekh indhayare siciid maxamuud xaaji wuxuu ku magac dheeryahay siciid soono iyo faarax siciid xaaji iyo ardo cabdulaahi xaaji iyo khatra khaliif xaaji najme khaliif xaaji nimco khaliif xaaji zamsam axmed xirsi ridwaan cabdulaahi muuse iyo sagal saadaq yuusuf iyo saa'ima saadaq yuusuf iyo cabdikariim saadaq yuusuf iyo muscab cumar xasan cadde fiqi iyo ramla cumar xasan cadde fiqi iyo abisaadaq yuusuf xirsi iyo hooyo safiyo cismaan kulmiye iyo qaraabada oo dhan baa la yiri oo kala joogta magaalooyinka colombos ohio kitchener ontario iyo muqdisho waxay tahaniyad hawada u marinayaan siraada saadaq yuusuf xirsi iyo maxamed cabdiweli cabdulaahi oo dhowaan ku aqalgalay magaalada toronto ee dalka kanada taariikhdu markay ahayd bisha oktoobar sagaal iyo toban sanadka laba kun sideed iyo toban isku waara bay leeyihiin ubad khayr qabana kala hela aamiin heestana noo raacay casho damac khasaaray waxaa ku luuqaynaya fanaanka maxamuud cabdulaahi gujis
aaay ardayda maanta anuu ku daalay inaan ku daayaa sawdawga maaha
damac kasaaray iyo codkii gujis waxaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeena hambalyada heesaha ay wadajireedu kugu soo jeedinayeen ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim aadan caashucuud intaan toddobaadka dambe haddii aan mar kale barnaamijkan ku kulmayno waxaan dhammaantiin ba idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
dartaaooyo dibadda meere didmadayo dayma yeelo dartaaooyo dibadda meere didmadayo dayma yeelo uu duloobay goodan seegay waa dartaa uu duloobay goodan seegay waa dartaa haddaan ku duurtay dakii dagaalay seedi diiday damac kasaaray dantayda maanta anuu ku daalay inaan ku daayaa sawdawga maaha haddaan ku duurtay dakii dagaalay seedi diiday damac kasaaray dantayda maanta anuu ku daalay inaan ku daayaa sawdawga maaha dertiidadayba dooga bixise didmadayo dayma yeelo dertiidadayba dooga bixise didmadayo dayma yeelo uu duloobay goodan seegay waa dartaa uu duloobay goodan seegay waa dartaa haddaan ku duurtay dadkii dagaalay seedi diiday damac kasaaray dantayda maanta anuu ku daalay inaan ku daayaa sawdawga maaha haddaan ku duurtay dadkii dagaalay seedi diiday damac kasaaray dantayda maanta anuu ku daalay inaan ku daayaa sawdawga maaha hadday ku doontay naftan daweeyo kaanay duuliinu dayma yeelo hadday ku doontay naftan daweeyo intaanay duuliinu dayma yeelo uu duloobay goodan seegay waa dartaa uu duloobay goodan seegay waa dartaa haddaan ku duurtay dadkii dagaalay haseedi diiday damac kasaaray dantayda maanta anuu ku daalay inaan ku daayaa sawdawga maaha haddaan ku duurtay dadkii dagaalay haseedi diiday damac kasaaray dantayda maanta anuu ku daalay inaan ku daayaa sawdawga maaha darisku maanta danteenna weeye didmadayo dayma yeelo dariisku maanta danteenna weeye diidmadaayo dayma yeelo kuu duloobay koo danseegay waa dartaa kuu duloobay koo danseegay waa dartaa haddaan ku tuurtay dadkii dagaalay haseedi diiday damaca qasaaray dantayda maanta anuu ku daalay inan ku daayaa sawdawga maaha haddaan ku tuurtay dadkii dagaalay haseedi diiday damaca qasaaray